subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa subax talaado ah bisha juulaayna waa koob iyo labaatan sanadka laba kun iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah xaafado ku yaala degmada afgooye oo daadad ku soo fatahay looga qaxay xaafadaha degmada afgooye afar xaafad ka mid ah horta cid kuma noolo way wada guureen afartaas xaafad waxaa ku fatahay webigii fatahaadda sameeyey afartaas xaafad degmada afgooye dadkiisii way ka qaxeen bannaanada iyo meelaha qaarkood bay u guureen waxaa kaloo aad maqli doontaan mid ka mid a masaajidda magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalka maraykanka oo laga bilaabayo in shanta salaadood cod sare lagu addimo qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka uu inoo hayo maxamed cabdi xasan sandheere
mahadsanid caasha xog cusub oo laga helay tijaabooyin saddex ah oo la xidhiidha tallaal loo helo xanuunka covid ayaa isniintii shalay soo baxay tallaabooyinkaasi waxaa ku jiray mid aad looga dhor sugayey oo ay waday jaamacadda oxford taasoo kordhisay kalsoonida in tallaalkani uu tababari karo hannaanka difaaca jirka si hannaankaasi uu u garto ulana dagaalamo coronavirus iyada oo dhibaatooyin dhinac socdana aan laga dhaxlin weli aad uma cadda in dadaaladan socda ay keeni doonaan natiijada tallaal awood u leh inuu ilaaliyo balaayiin qof islamarkaana uu soo afjaro xanuun kansaf mareenka ah kaasoo galaaftay nafta dad ka badan lix boqol oo kun oo qof dhammaantood waxay u baahan doonaan daraasado intan kasii ballaadhan si loo xaqiijiyo in si ammaan ku jiro ay uga hortagi karaan caabuqa iyo xanuunka daran ee ka dhasha dhinaca wararka dalka maraykankana afhayeenka aqalka hoose ee koongareeska maraykanka nancy pelosi ayaa isniintii shalay sheegtay in laga yaabo in trump aanu jeclaysan natiijada doorashada madaxtinimo ee maraykanka ee dhacaysa saddexda bisha nofembar ee sanadkan hase yeeshee waxay madaxweynaha xusuusisay inay khasab tahay inuu banneeyo aqalka cad haddii isaga laga adkaado belosi ayaa tidhi waxaa jira hanaan la raaco wax shaqo ah kuma laha in qofka aqalka caddegeni uu doonayo inuu ka baxo iyo in kale amaba in khasab lagaga saaro maxaa yeelay madaxweynenimadu waa madaxweynenimo trump ayaa si maldahan u sheegay in laga yaabo inaanu ogololin natiijada doorashada soo socota mar su-aal lagu weydiiyey waraysi lagula yeeshay barnaamijka fox news sunday taasoo ahayd ma waxaad leedahay inaadan ogolaan doonin natiijada doorashada trump ayaa yidhi maya waa inaan eegnaa trump ayaa ku jawaabay maya waa inaan eegnaa ma odhanaya haa mana odhanayo maya doorashadii horena sidaasi ma aanan samaynin inkasta oo aanu caddayma keenin trump ayaa inta badan ku cawda in hanaanka boostada ee codka lagu dhiibto kaasoo xanuunka covid dartii sanadkan loo isticmaali doono uu isdabamaris keeni karayo warkii duniduna waa naga intaas
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo warka caalamka nala socodsiinayey halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a aan ku bilownay xaafado ku yaala degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa dadkii deganaa waxa ay uga qaxeen daadada kusoo rogmaday toddobaadkan dadkaasi ayaa ku barakacay hareeraha magaalada ee aanay biyuhu gaarin cadaawe abuukar maxamed oo ka mid ah odayaasha degmada ayaa sahre cabdi axmed uga waramay xaaladda daadadka iyo dadka ku barakacay
webiga degmada afgooye waa webi oo aada u ballaaran hase yeeshee webiga awalka hore wuu samayn jiray laakiin dhibaatada maanta jirta way kasii daran tahay dhibaatadii horey ay jiri jirtay xaafadaha degmada afgooye afar xaafad ka mid ah horta cid kuma noolo way wada guureen afartaas xaafad waxaa ku fatahay webigii fatahaadda sameeyey ayaa webigaas dartiis ay ugu guureen afartaas xaafadna ay kala yihiin xaafad la yiraahdo damaley iyo xaafad la yiraahdo raqayle ee xaafadda la yidhaahdo baalgure ee xaafadda la yidhaahdo caytire afartaas xaafad degmada afgooye dadkiisii way ka qaxeen banaanada iyo meelaha qaarkood bay u guureen hase yeeshee dadkaasi dhib dhib badana haysto maxaa ka mid a dhibka haysto
dee cunno iyo raashiin dadkii guryood bay kasoo carareen dad guryood kasoo cararay waxay u baahan yihiin meel ay seexdaan iyo raashiin iyo wax un bay rabaan oo nolol maalmeedkooda hase yeeshee dhib badana iska haysato laakiin inkastoo dadka dadka afgooye dad dad maxaa yiraahdaa oo maasha allah yihiin qaarkooda oo walaalahood ay u gurmadeen laakiin kaalintii meesha waxaa ka maqan dowladdii koonfur galbeed iyo dowladda kale ayaa ka maqan wata waxaa jirta in afgooye ee soddon kilomitir u jirto magaalada muqdisho halka khudaarta ay uga timaada ee tahay iyo siimaarta kala gedisan ee beeraha kasoo go-o marka ilaa iyo hadda wax ka yimid ma jirto miya hay-adda qaabilsan fatahaada iyo masiibooyinka markay noqoto iyo sidoo kaleeto dowladda federaalka iyo maamul goboleedka koonfur galbeedba walaal waxyaabaha anaka aan la tacjubsanahay aan la yaabsanahay arrintaas ayaa ka mid ah maxaa yeelay degmada afgooye waa degmo khayraad badan oo dadkiisana maxaa la yidhaahdaye oo beero ay fashtaan oo waxa waye khudaartaas kasoo baxaysa oo inta badan waxa waaye ganacsiga ugu badan oo khudaarta ah afgooy ka yimaado hadda waxa weeyaan iyadoo saas ay tahay muqdisho dadka joogaanna noloshoodii khudaarta iyo fimaartooda ay ku xiran tahay degmada afgooye oo aan la yaabsannahayba arrinta waxaa ka mid ah dowladda inay soo faarageli weyso ay ka hadli weyso oo meela fogfog qardho iyo meelahaas fatahaadii roobkii markii waxay ugu deeqeen taqriiban milyan milyan dollar ayay ugu deeqeen ayaan ayaan ka maqalnay idaacadda hase yeeshee afgooy oo soddon kilomitr keliya ku jirto afgooy cuqdada loo qabaan la yaabsannahay maxaa yeelay walaa koonfur galbeed walaa dowladda wax naga soo gaaray xitaa xibnaha koonfur galbeed u hogaamiya shabeellada hoose oo ninka gobolka shabeellada hoose iyo maamulkeeda iyo wax hadda afaarahaas ka hadlaayo iyo ama dhaqdhaqaaqna shaadhaad sameynaayo oo dadkiina dejina wax u sheegaya xitaa ma jirto waayahay marka bal waxaad iga warantaa fatahaadda ilaa intee beri ayay saameyn ku yeelatay dalagii iyo wax soo saarkii beeraha ee afgooye wallaahi usbuuc wax ka badan waay taqriiban usbuuc wax ka badan dhibaatadaas aa jirto waxa waaye dalagii iyo beertii horta maxaa la rabaa in wixii laga soo bixi maho biyo hadday daadsan yihiin beerihii dhan biyo wada yihiin beeraha qaarkood waxa waaye raashinkii loo jeedo ama fimaartii loo jeedo wax lagama soo qaadan karo maxaa yeelay biyaa wada fadhiyaba
arrintan sidee caqabad ugu tahay marka dadka degan afgooye ee adigaba aad ka mid tahay beeraleyda garabraratada ah ee aan cidna haysan wallaahi dhibaato badan ayaa haysato degmada afgooye kasi aniga ahaan maadaama odayaasha aan ka mid ahay waxaan dhihi lahaa degmada afgooye dadka joogo cidna uma maqno ilaahay hata la saartaano nafsadoodii ha aminaano in ayaga keligood ay wax qabsadaan ayaga inay isku tashtaan ayaan leeyahay maxaa yeelay degmada afgooye meela ka fog fog ayaa gargaar loo sameeyey hase yeeshee degmada afgooye waxyar isu jiraan muqdisho oo aan xitaa hadal aan dadka aysan ka haysanin dhanka dowladda dhexe hadda waxaan leeyahay walaalayaalow beertiin inta kasoo go-do bishii meelna dhigtiin akoona aad samaysatiin waxyaabahan dhibaatadan intay soo socoto dad in loo kaashto aqoon-yahano ah meelaha biyaha fatahaada iyo meelahaasi in wax ka qabsatiin aan leeyahay maxaa yeelay haddii arrintaas ay samayn waayaan dadka dhibka ku dhacay ayaga le waay waxaan dhihi lahaa kadib isku tashta cid idinma maqno ilaaha a idin maqan adinkan isku tashta waxaan ku dari lahaa dadka mas-uuliyiinta ah ee degmada ilaa dowladda dhexe ilaa koonfur galbeed mas-uuliyiinta ah waxaan dhihi waxaan dhihi lahaa mas-uuliyaddii la idin dhiibay ilaahay baa idinla xisaabtami doono daacadnimo idinkoo ee xesha muujinayn cadaaladda inaad ku dhaqantiin dadka walaalaha ah adinka aad mas-uulka noqoteen nin walba dhiban daacadnimo inaad ugu gurmada ayaan dhihi lahaa ilaahayn ugu dhawaada aakhiro waa laydin weydiina mas-uuliyaddiina daad dayacdiin cadaawe abuukar maxamed oo ka mid ah odayaasha degmada afgooye oo u waramayay sahre cabdi axmed ayuu ahaa halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
masjidka araxma ee ku yaala xaafadda capital bark ay ku badan yihiin soomaalida magaalada colombus gobolka ohio ee dalka maraykanka ayaa laga bilaabay in shanta salaadoodba cod sare lagu addimo haddaba bilowgii hawshan iyo sida looga falceliyey ayaa waxaan ka waraystay hodan maxamed oo ka mid ah dadkii hawshan bilaabay taasi waxay ahayd hodan maxamed oo iga waramaysay
khibradan walaale aad baa mahadsan tahay alxamdulilah fikirkana wuxuu ku bilowday in aan aragnay gobolka minnesota loo ogolaaday masaajida masaajid kamida in laga adimo saas ayaan fikirku noogu dhashay kadibna fikirka markii uu igu dhashay waxaan la wadaagay gobolkenan ohio sanatarsada aqalka sare baarlamaanka aqalka sare mid kamid a xafiiskiisa way soo dhaweeyeen kadibna fikirkii waxaan la wadaagay abukate ismaaciil maxamed isna sidoo kale wuu soo dhaweeyey kadib halkii ayaan ka ambaqaadnay waxaan isagana la wadaagay professor maxamed saalax oo isagana soo dhaweeyey oo kala tashanay masaajidka ugu haboon waxaan isla garanay marka masaajidka masjid araxma ee capital xaafadeeda ku yaala in laga dhigo sidaas ayaa markaa professor maxamed saalax maadaama isaga iska garanayeen culimada qaar ayaan isaga u dirnay waxaan ii kasoo dhamay masaajidka arrintaas la wadaag wuu la wadaagay masaajidkan kheeralaasiiya way aqbaleen wayna soo dhaweeyeen wixii ka dambeeyey halka ayaa laga adbaqaaday oo arrintii laga sii waday waxaana gacan buuxda ka geystay wixii intaa kasii dambeeyey abukate ismaaciil maxamed maamulka masaajidka iyo maahir cali oo kamid ahaa dhalinyaradii masaajidka iyo dad badan oo iyagana qeyb ka qaatay
waa gartay waxaad ii sheegtaa marka aadaanka goormo ayaa la bilaabay masaajidka
aadaanka waxaa runtii press conferencegiisa oo lagu furayey maalintaas wuxuu ahaa maalintii sabtida haddaan soo dhaafnay aan qiyaasay taariikhdan inay ku aadana sideed iyo tobankii bishan july
waa gartay ilaa iyo hadda sidii looga falceliyey bal haddaad nooga warantid
runtii dadku aada iyo aad bay u qiiraysnaayeen oo ugu faraxsanaayeen shalaydan waxay soo wacay qof kamid a dadka degan xaafadda dhexdeeda oo iga mahad celinayay runtii arrintaas aan ku dhaqaaqnay oo yiri shantii salaadood oo u dambeeyey anigoo gurgeyga ku jira ayaan aadaanka meesha ka maqlay aadna u qiiraysan oo ugu faraxsan arrintaa hirgashay ilaahay ayaa mahad iska leh waan gartay dabcan xaafadda soomaali keliya ma degana dad kalena way degan yihiin wax diidma ah oo bulshada kale ka timid ma lahayaa weli
masaajidka waxay iyagu hadda noo soo gudbiyeen oo cabasho ah ma jirto waxaana rajeynaynaa inaanay wax dhibaato ah ka imaanin kiniisadaha xitaa qaar kamid a way kasoo qeyb galeen iyagoo ku faraxsan oo taageersan in aadaanka nala ogolaaday inaan kor u aadino meeshana waxaa u badan dad soomaaliya oo muslimiin ah laakiin way ku dhex jiraan dad aan muslimiin ahayn iyaguna
waa gartay gobolka waxaan ognaha inuu yahay gobol jamhuuriya oo dhinaca xisbiga republicanka u janjeera hadda maalmuhu waa bilow maalmaha soo socda ma laga yaabaa in mucaarada ay ka soo muuqato meeshaas marka warkani uu suuqa si fiican u dhex galo
waa macquul joornaalada joornaal ka mid ah oo aada looga xiiseeyo magaalada ayaa lagu soo daabacay sidoo kale laakiin markii xitaa aan fikirkan uu igu dhashay oo aan bilaabayay dad badan oo muhiim ii ahaa aniga markaas ayaa arrinkaygiila soo horjeestay oo waxay yidhahdeen ma waxaa ka imaanaya kacdoon marka arrintaas ha ku dayanin minnesota waxay haystaan congress woman dad badan baa ugu jira dowladda marka dadkaas ha ku dabalumin hodana iska joog laakiin diintu ma aha maaragtay wax oo walba markeedii hore si fudud lagu soo ambaqaaday ee dib baa laga soo maray waxaan aaminsanaa marka fikirka haddii xitaa uu kacdoon ka yimaado inaan u dulqaadano maadaama ay wadadaasi noo fumayso masjid dhowaan laga bilaabay in shanta salaadood baa cod sare lagaga addimo halkaad ka dhagaysanaysanna waa v o a washington
xerada qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa kusoo badanaya dhallinyarada da-da yar ee iskuullada dhigta ee isguursanaya dhallinyaradan ayaa sheegay in inkastoo ay xaaladaasi tahay mid adag ay haddana isku wadaan iskuulladii iyo reer dhaqashada maxamed faarax shire ayaa warbixintan kasoo diray gaarisa
waa hablo yaryar iyo rag yaryar oo intooda badan isku qaba gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab waxayna weli dhigtaan dugsiyada hoose dhexe iyo sare waana dhaqan cusub oo inta badan ka jira xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaana ku soo badanaya tirada badan ee dhallinyarada ee horaan isguursadaha iyagoo iskuullada wax ka barto magacii waa caashe cali maxamuud waxaan ahay gabar soomaaliyeed oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaan ahay gabar la qabo oo haddana iskuul dhigato run ahaantii iskuulka iyo adoo lagu qabo inaad iskuul sii wadid aad bay u dhib badantahe oo waa caqabadaha nolosha kuwa mid ka mid ah subax horeeto waxaa lagaa rabaa inaad dhaqso soo kacdid reerkaa wax u qabatid haddana aad iskuulka attend garaysid iskuulka hadhowtid haddana late coming baa lagu qabsanaya haddana waxaa lagaa rabaa inaad wax akrisatid oo jaanis badan uma helaysid waxaan sameeyaa xilli horaan soo kacaa howsha gurigaa dhaqsiska qabtaa then waxaa iskuulka usoo dhaqsadaa bulshada horta badanaa gabar la qabo iskuul ma ficna dhahan laakiin familkii ana waa i taageeraa marka hore horta waxbarashada inaad sii wato haddana waa rabaa inkastoo ku wanaagsan haddana waalid hadalkiisa lama diidi karo iskuulkaygana waa inaan wataa jeclahay reerkaygana aan si fiican u dhaqo marka labadaba inaan isku wada rajinaa waxay qaarkood qabaan in xaaladaha haatan noloshay ku sugan yihiin ay tahay sababta ugu badan ee u geynayso in hablahaasi guurka hore ay sameeyaan dhallinyaro fara badan oo ilaayo haatan waxbartana waa kuwa ilaayo haatan ka dhex shaqaysta gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab marna way shaqeeyaan marna waxbay bartaan magaca inta badan reer xagadheere iyo ardada ay yaqaanaan waxaa waaye cali masuuri waxaan ahay dhalinyarada hadda foomfoog ahayd oo sanadkan la rabay inay iskuulka dhammeeyaan dhammaadkiisa sidoo kaleeta waxaan iska ahay nin dallay oo xaasley ah waxaan ii joogtaa gabadh iyo laba ilmooday hayso wiil iyo gabadh waxaa jirta habeenkii meel baan yaroo qur-aan ka dhigdhigaa oo caruur ciyaar qur-aan u dhigaa jira ilaa casareed mara iskuul ka soo baxo iyo sidoo kaleete waxoogoo waxaa jirta gabadha yaroo ganacsi waxbay leedahay dhar bay gadgadataa noloshanada marka intaasaan ku maaraynaa inta badan iskuulkan iskaga dhex jiraade in ardayaan isaga badanahay qaarkood ayaa culeysyada dhaqaalee soo food saaray waalidiintooda ay ku qasbaan inay u guursadaan si dhaqaalay uga helaan tiro dhallinyaro oo qurbaha joogo waana inta badan nolosha dadka qaxootiga halkay ku tirsan tahay walow hay-adaha qaramada midoobay wax yaroy ka helaan ay tahay waxa inta badan halkaasi ay u degan yihiin magaceyga waxaa waaye aamina maxamed jaamac waxaan ku noolahay xeryaha kuxuntiga dhadhaab gaar ahaan xaga dheera waxaan ahay gabadh marwo la qabo at the same time waxaan dhigtaa iskuul sifo way adag tahay adigoo marwa inaa iskuul dhigato sidaas ay tahay jallenjigaas dhan aan feesgareyo iskuulkayga waa sii wataa waana dhigtaa ninka hadda aan wada joogno waa nin la igu qasbo oo aabahey ayaa i keenay saas ay tahay waa og tahay in waalidka hadalkooda la diido aad ayay u xun tahay saas ay tahay sifa anoo aabahey iyo waalidka adeecaya ayaa ninkan guursaday saas oo horta saa ogtahay bini-aadanka ayakaa iska hadal badan oo iska baarad badan waa ogtahay waa lagu qabaa reeraa dhaqanaysaa sifa iskuul maxaa ka dooni haddaa iskuul dhamaysaa dhowti jaam ee waxaa gel lahayd jiko maxaa ka doonaysaa saas way dhahaan saas ay tahay anoo bini-aadanka aa dhag usii dhigaynin oo hadalkooda aan sii qiimeynaynin aa iskuulkaygana dhigtaa gurigaygana aan dhaqdaa saas ay tahay waalidkaygana way maadaama marka hore iga soo horjeesteen oo ay dhaheen ninkan inaa guursato markaa guursaday inaa iskuulkayga sii wato waxay ahayd go-aan aan gaaray ani waalidkaygana ay ugu garab taagan yihiin dastuurka dalkani kenya ma qaba in hablaha dugsiyada hoose dhexa iyo sare wax ka baranayo la guursado balse tani waxay noqonaysaa in galaaska ay wada fadhiyaan laba isqabo shaqooyinka guriga iyo weliba tan waxbarashadana si wadaaga u wada qabto waana mid haatan ku soo badanaysa xeryaha qaxootiga dhadhaab tiradii ugu faraha badneed ee dhallinyaraane waa ay ku degeen waxayna ku haystaan qoysas waaweyn halkaasi maxamed faarax shire v o a gaarisa
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaa muddooyinkii dambe si weyn isu bedelay qaabkii ay dumarka soomaalidu isku qurxin jireen iyagoo qaabkii isqurxinta ee dhaqanka ku bedelay kuwo kiimika ka samaysan faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ku faahfaahinaysa waxyaabaha ay dumarku jirkooda ku qurxin jireen dumarka soomaaliyeed marna kama aysan caaganayn inay korkooda mariyaan waxyaabaha la ysku qurxiyo ama lagu dhaanshado waxaana ay isticmaali jireen waxyaabo ay dumarku gacmahooda ku diyaarsadaan oo ay kala soo baxaan dufanka xoolaha iyo noocyada dhirta sida huruudda cusburka shumburada cilaanka timirta malabka caleenta gobka iyo wixii la mid ah kuwaas oo ka marnaa maadooyinka kiimikada ah ee keeni kara caafimaad darada kaltuun cali xaaji oo horay ugu soo barbaartay nolosha miyiga ayaa v o aw-eeda u sheegtay in dumarka miyiga ku nooli ay qurxinta jirkooda u isticmaalaan waxyaalaha dabiiciga ah sida dufanka xoolaha labeen wax la yidhaahdo oo caanaha riyaha intay soo listo ama idaha noqdeen ama riyaha noqdeen intay listo habeenkii meel dhigato in cadays la eg bay aroortii gacnaha saari jirtay labada afarood oo hore saasay calaacalaa isu marin jirtay wejiga iyo adimada iyo gacmaha ugu filaan jireen wejigeedana had iyo jeer waxa uu ahaa dhaashiga la yidhaahdo labeenta oo ay riyaha ka maasho habeenkii bay labeenteeda dhigan jirtay ku talageli jirtay kareemada malacaana ay hadda la sameeyey caanaha kuwaasaa laga metelay sidaas horta gabadha wejigeeda u dhaashan jirtay afarta afarood baa saa u saaraysa caanihii oo qaboobay oo xarfaday dushaa waxaa soo maraysa subag labeena labeentii baa soo raacaysa markay soo raacdo jirkeeda oo dhan ku filan intaa soo jeeda oo wejiga xilliga jiilaalka ah ee xooluhu ay caanaha yareeyaan ayaa dumarku si weyn waxa ay uga fikari jireen sidii ay u kaydsan lahaayeen dufan ay kaga badbaadaan in jirkooda uu basaaso way ka fikeri jirtay ha aad bay uga fikeri jirtay waxa weeye labeenta dee waa waxa jirkeedii soo saarayo ay ku dhalaalayso haddii gabadhu aysan labeen marsan maxaa dhici lahaa waxaa dhici lahaa jajab iyo muxuu ahay wejigii oo isbedel muxuu ahay dee gabadhiyo aan bilceed aad cidina uma diri jirin iyadaaba qarsan jirtayo waxeeda aan marsan jirto dhalaalkeedaas waxa weeye iska shaqayn jirta wax dhibaataa marka kaltuunay labeentaas iyo waxyaabaha gabdhu isku qurxiyaan miyay u geysan jireen maya uma geysan jirin jirkeeda biricuu soo saaro maahin iyo qurux maahin gabadha madoobina waxay noqon jirtay masciideed wax sidaa u halow halow halow halow jirkeed u leeyahay gabadha caddina waa sii caddaan jirta dhalaal bay sii yaadin jirta munaasabadaha gaarka ah sida aroosyada iyo wixii la mid ah ayaa dumarku xoogga saaraan in ay ismariyaan waxyaabaha dabiiciga ah ee soo saara ama dhalaaliya midabkooda faadimo nuur axmed ayaa inoo sharaxaysa waxyaabaha ay qurxinta u isticmaalaan haweenka ku dhaqan magaalooyinka xilliga hore gabdhaha waxaa la isku dari jiray cilaan huruud timir cusbur dhira badan oo laga helo wadanka dadkoo dhan waa ka socnaan jirta dhalaali jirta waxaa lagu wadi jiray hal asbuuc baa lagu wadi jiray todobada beri oo bannaankana uma bixi jirin dhirtaasaa lagu hurin jiray ma jirin diyaan waa dhir xoolihii iyo dhir lagu dhaqmo lana cuno lana isticmaalo marka qurxuska haweenku waa jiri jiray waa wax soo tiilla ah waana wax lagu soo dhaqmay oo badi xoolaha iyo dhirtaa laga helo gabdhaha waxaan kula tari lahaa huruudda cillaanka cusburka shumburada inta malabka timirta dhirtaa isku dara ismariya meeshan xoolaha lameynta kala baxa dhaashigaasna waa dufan weeye waa wax duxuleh kuwa waxay marsadaan ninlabeen burcad bay marsadaan qaybi bari bay marsataa waa dufanka xoolaha gabadhi aan marsan waxyaabaha aan isticmaalin muuqaalkeedu waa sidee dadku maxay ka aaminsan yihiin gabadha waa la dareemayaa jajab baa jira wejiga dhida kaaga dhacaysa hadday gabadhu dhaashan dhalaal male wejigeedu midabkeedu waa bedelan yahay dhaashigaasay ku soo baxaysaa ku dhalaalaysaa midabkeedii dhalaalinaya la guursado iyo hadday gabartaa waa isticmaalaysaa hal abuurka soomaaliyeed oo in badan ku ammaana suugaantooda quruxda dumarka ayaa misena waxa ay dhaliilsan yihiin isticmaalka kareemada dumarku ay midabkooda ku bedelaan iyagoo suugaantooda ku cabira cabdulaahi cali ibraahim geelle oo ah abwaan da'yar ayaa gabaygan ku muujinaya dhibaatada kareemada gabdhihii diyaarada marsaday doorshe midabkiiiyo doqon iyo habeenbaa madow daawo lagu eediya dahrigooda oo gubanayay darajo moodeene ma duleeye eebbuhu haddaan qoonis dabargoyne deeqdiiyo abuurtiisiibay dib uga faaneenee waxa ay dadaal ugu jiraan damaca beeneede daryeelkii carruurtaa lumiyo dowgii nololeedoo dabka uma shidayaan haddii biilka loo diro ee dukaan iyo carwaa lala galaa dalabka oo laaye dayn weeye quruxdoodu iyo doogsin galabeedoo dabaylaha cishqiga maamuliyo doorkii dhaawacee ha yeeshee dalays baajirtiiyo daawad oo kale oo dulmar iyo suleekhaa ka badan doogga soo baxay ee waxaa looga digayaa ninkii damacsanaa guur in badan oo ka mid a haweenka soomaaliyeed ayaa waxa ay isticmaalaan kareemada jirka lagu qurxiyo iyo kuwa midabka bedela waxaase jira dumar weli ku adag in ay isticmaalaan waxyaabihii horay ay dumarku isugu qurxin jireen ee ay soomaalidu dhaqan ahaan u lahayd faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso
haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan
Good kasare aan la goyn karayn weliga weliga hagarab marin geliyo lodiyo ariga hagarab marin geliyo lodiyo arigu aygu ceeb maaha cabdikudintaydu ceeb male waa dhaqanku weynu ankaaruleyna waa dhaqanku weynu ankaaruleyna galad eebba weeyo iyo waxaan la goyn karayn weliga weliga hagarab marin geliyo lodiyo ariga hagarab marin geliyo lodiyo arigu oo aygu ceeb maaha cashaq ruuxu gubayu gowracay ayaanahay cashaq ruuxu gubayu gowracay ayaanahay nin guurkaaga jecel baanahay ogo'aya adige gacantaada gacantaada gacantaada gacantaada idhi cashaq ruuxu gubayu gowracay ayaana idaacaddiina waa nagay intaas waxaana idinla socodsiinaya caashe ibraahim caashicuud iyo anigoo ah maxamed cabdi waxaana dhinaca farsamada inoo joogay naadiya taaha tan iyo mar kale sidaas iyo nabadgelyo
gacantaada gacantaada gacantaada gacantaada idhi
anigoo hablaha gabi quruxiguma gaadhanin olay yaqaana geeyo geeyo bad adigu aniga gacaloohi i leedahay haysaarin gacan